habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka v o a oo idinka imaneysa washington waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee lixii tobanka iyo sagaaliy tobanka mitirban iyo boggeen internetka e v o a somaly com waa axad saddex iyo labaatanka bisha juun ee sanadka labada kun afariyo labaatanka waa labadiyo tobankii duurnimo saacadda washington afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawi dunidan waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bare qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid ah dad ku dhintay dagaalo beeleed ka dhacay gobolka mudug
anaga li xaaji ayaa soomaaliya sanadkan inaga geeriyooday dhulka barakaysan ee makiya madiina xaajiyad waxay ku geeriyootay madiina intaan xagtaba la gudagelin oo xilli horaa maalintii ay timi isla maalintii ay geeriyootay waa ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto madiinana lagu aaso lagu dhiibay intaan xagtaba la gaarin xaaji kalena intaan xagtaba la gaarin buu isaguna maka ku geeriyooday xajka la gudagelin afwan
xujahida soomaalida iyo qaabka ay sanadkan xajka u gudteen iyadoo uu kuleel daran jiray ayaad maqli doontaan sidoo kale maalinta caalamiga ah ee indhaha caadka looga qaado ayaa la xusay talabaadna in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu doortaan sagaal sagaal qof oo baarlamanka ku biira aruusha oo xubno baarlamaan ah soomaaliya sagaal xubnood oo baarlaman ah oo aan ahayn kuwa baarlamanka soomaaliya ku jira kuwa dibadda inta laga keeno baarlamanka soomaaliguna soomaaliyana uu ansixiyo
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida ugu yaraan labiyo afartan qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeymo dhinaca xirka ah oo ay ciidamada israa'iil sabtidii shalay ay kagu bartilmaameedsadeen degmooyin ku yaala waqooyiga marinka khaza ismaaciil al thawaabta oo ah agaasimaha xafiiska warfaafinta xamaas ee khaza ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in afar iyo labaatan ka mida dadka dhintay lagu dilay madaafiic lagu garaacay guri ku yaala xerada qaxootiga ee al-shaati oo mid ah mid sideed kaam oo taariikhiga ah ee ka taala lagu talagalay qaxootiga khaza war ka soo baxay milatariga israa'iil ayaa lagu sheegay in diyaaradahogu ay duqeeyeen laba xaruun oo ay xamaas ku leeyihiin marinka khaza waxayna sheegeen in ay dhowaan bixin doonaan faahfaahin dheeraado arrintaasi ku saabsan xamaas ayaase beenisay oo sheegtay in weerarkaasi lala beegsaday dad rayid ah islamarkaana wacad ku martay in israa'iil ay ka shalayn doonto weerarkaasi siday hadalka u dhigtay maamulka madaxweyne biden ee dalkan maraykanka ayaa u ogolaaday dowladda iiraan in ay maamusho xarumaha loogu talagalay codbixiyayaasha u dhashay iiraan ee ku nool gudaha maraykanka ee raba inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka iiraan doorashada madaxtinimada ee iiraan ayaa loo ballansan yahay sideed iyo labaatanka bishani juun iyada oo la dooranayo madaxweynihii bedeli lahaa madaxweynihii hore ee iiraan oo dhowaan shil diyaaradeed ku dhintay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan oo lagu magacaabo cali rida maxmuudi ayaa u sheegay warbaahinta dowladda iiraan maanta ooxad ah in dahraan ay qorsheynayso inay samayso in ka badan soddon goob oo codbixinta ay ka dhiibanayaan muwaadiniinta reer iiraan ee ku nool maraykanka maxmuudi waxa uu sheegay in sanaadiiqda codbixinta ee iiraan la dhigi doono qeybta danaha iiraan qaabilsan ee safaaradda bakistan ee magaaladani washington iyo qunsuliyadda bakistan ee magaalada new york balse ma sheegin meelaha kale ee la dhigi doono sanaadiiqda codbixinta wasiirka gaashaandhigga israa'iil yoaf galant ayaa maanta axada usoo ambabaxay magaaladani washington si uu madaxda maraykanka ugala hadlo wejiga xigi doona khaza iyo xiisada isa soo tareysa ee xadka lubnaan iyo israa'iil oo ay israsaaseyn ku dhex martay xisbullah iyo ciidamada israa'iil taasi oo keentay cabsi laga qabo iskudhac ballaadhan oo halkaasi ka qarxa ururka xisbullah oo ay iiraan taageerto ayaa tan iyo markii uu dagaalka khaza ka qarxay in ka badan sideed bilood ka hor waxa ay isweydaarsanayeen rasaas ciidamada israa'iil ururka ayaa sheegay in aanay joojin doonin weerarada ilaa iyo xabad joojin ay ka dhacdo khaza galant ayaa ka hor intaanu dhoofin israa'iil sheegay in uu la kulmi doono dhiggiisa dalkan maraykanka lloyd austin iyo xogaya arrimaha dibadda maraykanka antony blinken intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland ayaa waxgaradka labada dhinac ayay v o a u sheegay inay socdaan dadaalo lagu qaboojinayo dagaalkii u dhexeeyey laba maleeshiyo beeleed oo kaasoo sababay dhimashada toddoba qof iyo dhaawaca in ka badan shan iyo toban labada dhinac ah wariyaheen cabdiweli macalim isxaaq ayaa warbixintan nooga soo diray galkacyo xaaladda deegaanka lebi meegaag ee gobolka mudug ayaa degan kadib dagaal saacado badan socday kaasi oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo deegaanka wada degan dagaalka ayaa sida ay wararku tilmaamayaan sababay dhimashada ku dhowaad toddoba ruux iyo dhaawaca toban iyo shan ka badan kuwa uu ahaa dhinacyadii halkaa ku dagaalamay mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland ayaa waxa ay v o a u sheegeen inay socdaan dadaallo lagu dhammaynayo xiisadii halkaa ka dhacday waxaana ay tilmaameen in mas-uuliyiinta labada dhinac ay ku baxeen sidii dhinacyada halkaa ku diriiray loo kala qaadi lahaa gudoomiyaha gobolka muduga dhanka puntland faysal cali sheekh jife jabsade ayaa v o a u sheegay in ay socdaan dadaallo islamarkaana gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka galmudug ay ka wada xihiiriyeen sidii xal waare looga gaari lahaa xiisadii ka dhalatay deegaankaas waxaana uu tilmaamay in xalka marka lagu guulaysto kadib ay warbaahinta la hadli doonaan qaar ka mida duqayda dhaqanka ayaa v o a iyagana u xaqiijiyey in dhinacooda ay ku baxeen islamarkaana ay socdaan dadaal lagu dhammaynayo xiisadii gacanka hadalka ahayd taasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac fara badan inkastoo waxgarad iyo mas-uuliyiin ay tiro dhowr jeero hore isugu dayeen sidii xal waare looga gaari lahaa xiisadda deegaanada ku soo laalaabatay haddana maamulada gobolka iyo waxgaradku kuma aysan guulaysan waxaana marar dhowr ah dhacay dagaalla u dhexeeya dhinacyada halkaa wada degan dagaalkii maantay ka dhacay deegaanka lebi meegaag ayaa socday saacado badan waxaana sida ay wararku tilmaamayaan uu salka ku hayay lahaanshaha dhuldaaqsimeed iyo baraaga biyo oo halkaa ku yaala waxaana dagaalka uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay si kastaba ha haatee mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland qaybaha waxgaradka iyo ayaa wada dadaalo nabadeed kuwa oo lagu doonayo sidii xal waare looga gaari lahaa xaaladda deegaanka ka soo cusboonaatay cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
halkaad degeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sanadkan kulayl daran oo jiray ayaa sabab u noqday in ay ku geeriyoodaan in ka badan kun xaj soomaaliya lix qof oo soomaali ah ayaa kaga geeriyooday mashaqadii kulaylkaasi haddaba sidee ayay ahayd xaalkii xujayda soomaalida saare cabdi axmed ayaa hadka telefoonka kula xidhiidhay khadar xaaji daahir oo ah gudoomiyaha hay-adda arrimaha xajka u qaabilsan wasaaradda diinta iyo waqaafta ee dowladda federaalk ee soomaaliya
sanadkan marka la eego caqabaadka ay xujayda soomaaliyeed kala kulmeen gudashada xajka sanadkan runtii sanadadii hore marka loo eego aad bay u koobnaayeen una yaraayeen ilaahay fadligii wax caqabadaha oo maanta aan odhan karno caqabada noocaasa ama caqabada waaweyn baa nala kulmay sanadkan ma ay jirin xaj haddii la xajayo sida nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu sheegay waa jihaad iyo maogtahay hawl oo hawlun baa runtii lagu jiraa laakiin haddana caqabado la sheego oo muxuu ahaaye saa usii waaweyn lamaanaan kulmin waayahay hase yeeshee kulle xajka hawshiisa lagu guda jiro waxyaabo yaryar iyo hawlo iska soo baxaaya iyo wax emergency iska yimaadaa way jiraan kuleel daran oo jiray ayaa sababay sida la leeyahay geerida kun qof dowladaha qaarkood waxay soo saareen war-saxaafadeedyo sida dowladda masar oo kale oo sheegtay in lala xisaabtami doono shirkadihii dadka ka soo qaaday masar soomaaliya lix qof oo ka imaada ayaa ku dhimatay sidoo kale kuleelkaasi daran sida la leeyahay bal iiga waran caqabadda xagga cimilada ee jirtay sanadkan
zahra walaal muxuu ahaa haddii aan horta marka hore xogtaa in yar wax ka saxo annaga lix xaaji ayaa soomaaliya sanadkan inaga geeriyooday dhulka barakeysan ee makiya madiina xaajiyad waxay ku geeriyootay madiina intaan xajkaba la gudagelin oo xilli horaa maalintii ay timi isla maalintii ay geeriyootay a ilaahi subxaana watacaala ha unaxariisto madiinana lagu aaso lagu diiday intaan xajkaba la gaarin xaaji kalena intaan xajkaba la gaarin buu isaguna maka ku geeriyooday xajka la gudagelin afwan marka lixda xaaji runtii dee qoraxda ama cimilada kulul awgeed bay u dhinteen ma aha sidaasi laakiin xujaydaasi qaar xajkaba intaan la gaarin iyo zaxmadda iyo kulaylka aan la gaarin bay meyraba ku jiraan oo laba afar xaajiyo maal maalmihii xajka lagu guda jiray maka ku dhintay iyo qaar mino ku dhintay qaar carafo ku dhintay way jireen hal xaajiyo carafo ku dhintay xujaydaasina badankoodu asbaabo in iska dabiiciya bay walaalshawaala ku dhinteen marka adduunka qoraxdii oo runtee qoraxda oo aada u kulul iyo cimilaha oo aada u kulul weliba gaar ahaan maalintii carafa la joogay ayaa dad badan runtii waxyeela kasoo gaadhay dadkaa badankood waxay u badnaayeen dad aan sistamka xaajiga rasmiga kusoo xajin sida masar oo kale aad warsatay xujada ugu badan ee ku geeriyootay meeshaasi waxay ahaayeen xujada rasmiga ah oo rasmiga waxaan ka wadaa dadkii fiisaha xajka la siiyey dalka adeega ku lahaa basaskooda iyo teendhooyinkooda mina iyo maka iyo mina iyo carafa dadkii lahaa may ahayn dadkaasi waxay ahaayeen dad fiisaha booqashada ziyaarada ama fiisaha cumro intay soo qaateen markii hore ku hadhay dalkan sacuudiga ku hadhay oo meelaha ku dhuuntay kadibna xajka maalintii muxuu aha carafo intay lug dheer galeen iyagoona adeeg lahayn teendha ay galaan lahayn bas ay raacaan lahayn waa tahay
qaarkood ay ku jireen dad muxuu aha dad sonkor iyo dhiikar iyo xanuuna leh oo dadkood dad da-dood weynta ay ku jireen marka dadka ugu badan ku dhintay waa dadkaas waaya tirada aada bay u badan tahay dowladuhuna way ka qayliyeen xataa dowladda sacuudiga ayaa ka hadashay oo dhulkaasi barakeysan uu ku yaalo bal waxaad iga warantaa xafiiskiinan arrimaha xajka ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diida diinta u qaabilsan xajka waxyaabaha ad u qabanaysaan maxay yihiin dadka soomaalida ee xujeyda markay xajka aadaan waxaad u qabataan oo aada noo sheegi karta maxay yihiin wala xafiiskani wuxuu u qaabilsan yahay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayuu wuxuu u qaabilsan yahay fulinta xajka isagoo la kaashanaya shirkado sanad walba tartan intay galaan ku kuwa ku guuleysta inay xaj xujada u adeegaan shirkadaha sanadkan ku guuleystay ama adeega xajka ku guuleystay waxay ahaayeen toddobaatan iyo laba shirkadood laisugu keenay lix group ama lix majmuuco isugu keenay bay ahaayeen xafiiska arrimaha xajku wuxuu qabtaa wax kasta oo ku saabsan gelidda heshiisyada guud ee xujada soomaaliyeed loo gelayo marka la joogo dalka sacuudiga dhexdiisa hadday tahay heshiisyada deegaanka heshiisyada gaadiidka heshiisyada teendhooyinka heshiisyada muxuu ahaayey heshiisyada quudinta iyo cuntada maalmaha la joogo carafa carafa iyo mina heshiisyada ku saabsan xaajiga soomaaliyeed adeegyadiisa la xidhiidho oo dhan inuu galo oo uu muxuu ahaayey isagu heshiisyadaasi u saxeexo heshiisyada u ilaaliyo inay fulaanna uu maaragtay mas-uul ka yahay ayaa waxaa uu mas-uul uga yahay iyo fulinta xajka adeegyadaasi muxuu ah heshiisyadaasi fulintooda marka laga yimaado hal heshiis oo ah heshiiska labada dal ay wada galaan soomaaliya iyo sacuudiga oo kaasi heer wasaari ah oo labada wasiir ee wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo cumrada dalka sacuudiga ay wada galaan kaa marka laga yimaado oo heshiiska guud ee xajka ee wada shaqeynta guuda kaa marka laga yimaado wixii ka hooseeya waxaa qaabilsan xafiiska arrimaha shirkado gaar loo leeyahay ayaa dadka lacaga ka soo qaatay inta badan xujeyda ah marka ay imaanayaan xajka marka ma jirtaa in dowladda ay si dhabo hoose ula socoto baahiyaha iyo waxyaabaha gaarkay u baahan yihiin dadka xujeyda ah shirkadaha aada sare walaad sheegtay waxa weeye shirkado dawladdu ay siisay ogolaanshiyaha waxay qaabilsan yihin shirkadahaasi waa sanadka waxay ahaayeen toddobaatan iyo laba shirkadood way soo tartameen tartan bay galeen tartankii waxaa kusoo baxay toddobaatan iyo labadaa shirkadood shirkadaha qaar boqol xaaji bay maamulaan qaar boqol iyo konton qaar laba boqol sida loo kala awood badan yahay shaqadana muxuu ahaay loogu kala khibrad roon yahay
aad ayuu mahadsanyahy kaasi waxa uu ahaa khadar xaaji daahir oo u waramayey wariyaha v o e da sahre cabdixmed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o e kulan wadatashi ah oo muddo usbuuca ka socday magaalada nairobi ayaa ergo ka kala socotay dowladda soomaaliya iyo bulshada bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c waxa ay uga wada hadlayeen khariidada ay soomaaliya si buuxda uga mid noqonayso ururkaasi e a c soomaaliya ayaa bishii maaj noqotay dalkii sideedaad ee xubin ka noqda oo ay ururkaasi oo ay xubin ka yihiin dalalka bariga afrika iyada oo shirka ujeedkiisu ahaa in la dhammaystiro in soomaaliya ay si buuxda ula falgasho e a c taasi oo muhiim u ah xoojinta isdhexgalka dhaqaale ee dalalkaasi haddaba arrimahan ayaa waxa uu maxamed bashiir cabdiraxmaan ka waraystay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan e a c cabdisalaan hadliye cumar
walaalka waad mahadsan tahay waad la socotaa inay soomaaliya ku biirtay isbahaysiga bariga afrika oo wadankii sideedaad ay tahay ilaa labadii sane ee u dambeysay marba marxalada lasoo marayay marxaladda hadda la jooga waxa weeye maadaama ay soomaaliya ku jirto oo member buuxa ay ka tahay isbahaysiga bariga africa in in in laga wada hadlo sidii soomaaliya sharci ahaan iyo program ahaan iyo guud ahaanba ay ugu biiri lahayd ay ula mid noqon lahayd dowladaha kale ee toddobada ah marka shirkan waxaa kasoo qeyb galay annagoo soomaaliya oo delegation labiyo labaatan qofa iyo toddobada wadan oo mafilayeen madaxdooda amuurahan u qaabilsan iyo secretariatka caruushe ka yimi intayadaasaa mataqaanaa wada qaadanay wi hal week wada qaadanay oo shan beri wada fadhinay oo ka shaqaynay sidii soomaaliya loogu samayn lahaa waxaa la yidhaha road map amba jadwal amba amba habka ay soomaaliya u geli lahayd marka qodobada ugu muhiimsan ee ay soomaaliya si rasmi ah ay ugu biiri karto oo ay xubin firfircoon uga noqon karto e a c maxay yihiin ee waxa ugu muhiimsan oo in bisha julaay ee insha allah bilan doonta marka baarlamanka la furo loo baahan yahay in la dhameeyo oo kula heshiimay waxa weeye in inay dowladdu madaxweynaha iyo prime ministerku ay sheegaan ciddii mas-uul ka noqon lahayd sidii loogu biiri lahaa oo loo dhameyn lahaa waxyaabaha aan saxeexnay marka amba waxaa loo baahan yahay wasiir amba wasiir ku-xigeen amba wasiiru dowle amba gooni in isku taagto oo la sameeyo east africa maaragtay ministry amba lagu daro wasaarad kale amba xafiiska madaxweynaha laga habeeyo amba xafiiska ra-iisul wasaaraha taasi waa kow talabaadna in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu doortaan sagaal sagaal qof oo baarlamanka ku biira caruusha oo xubno baarlamaan ah soomaaliya sagaal xubnood oo baarlaman ah oo aan ahayn kuwa baarlamanka soomaaliya ku jira kuwa dibadda inta laga keeno baarlamanka soomaaligu soomaaliyana uu ansixiyo ta saddexaadna waxa weeyi in dowladda soomaaliya madaxweynuhu uu uu doorto qof judg amba garsoore garsoore ku biira maxkamadda maxkamadda east africa ta afraadna waxa weeye in qofkii xagga securityga ka madaxa noqon lahaa oo east africa iyadna ku biira intaas waxaa loo baahan yahay in julaay gudaheeda la sameeyo waxyaabaha kale ee warbixinadu ay sheegayaan in laga wada hadlay waxaa ugu muhiimsan in soomaaliya ay sidoo kale si ay ugu biirto oo ay xubin buuxda uga noqoto ay tahay in ay dhowr qodob sida arrimaha kastamyada oo la mideeyo suuq guud oo la wadaago lacagaha iyo sidoo kale xiriir siyaasadeed oo federaal ah la sameeyo marka qodobadaasi haddii aad noo faahfayso maxay yihiin qodobadaasi afarta qodob sheegtay walaalkay waxa weeye afarta rukun amba tiir amba pilarka waxa la yidhaaho oo ku dhisan yahay e a c du ka ugu horeeyaa waxa weeye in kastamada layskaga mid dhigo iyo cashuuraha ka labaadna waxa weeye in laysku furo suuqyada oo qof waloo sideedaa wadan ku jiraa amba cambani waloo sideedaa wadan ku jiraaba meeshuu rabo uu ka shaqaysan karo dadkuna meeshay rabaan ay u guuri karaan lacagtana meeshaa rabto aada la tegi karto meeshaa rabtana aada wax ka iibin karto ta saddexaadna waxa weeye oo iyadu aan hadda ahayn laakiin maybe toban sano oo kale ah in lacag isku mid ah la sameeyo oo sideedda wadan amba wadamada kale kusoo biira xataa lacagtaasi cid walba ay ay qaadato kale oo iyadna muhiimkii waxa weeye haddii markaa kastamada iyo cashuuraha layskaga mid dhigo suuqyadana laysku furo lacagtuna ay isku mid noqoto wax joojin karayaa ma jiro in mataqaanaa xagga siyaasadana la isku soo dhowaado oo wax lagu heshiiyo macnuhu waxa weeye sidaa e u-da oo kale amba european unionka oo kale inay e i c du noqoto amba ay kasii wey weynaataba laakiin ogow walaalkay annaga treatiga waan saxeixnay already treatigaasina waxa weeye waxa wadi doona wadamada east africa wax keliya unbuna treatigaasi bedelayn wuxuuna bedeli karin dastuurkeena waa tahay waa gartay mar haddaad dastuurka soo hadal qaata dad badan ayaa waxay leeyihiin qodobkan la xiriira siyaasadda oo laga midoobo kale waxay dhaawici kartaa jiritaanka madax banaanida soomaaliya
labadii sana u dambeysay waan waan waan maqlayay arrintaan doodo badanna waan ka gallay wax badanna waan ku dadaalnay inaan sharaxno ummad walba wax walba layskuma raacsano dadka maybe aan arkin inay faa'iidada ku jirta inay arrintaa ka hadlayaan laakiin anaaba kuu sheegayaba dastuurka waddan walba dastuur buu leeyahay iyo calan buu leeyahay waddan walba dastuurkiisa iyo calankiisa ayuu ayuu haysanayaa cid ka bedeli kartaana ma jirto
aad ayuu mahadsanyahi kaasi waxa uu ahaa ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan ururka bulshada geeska bariga africa ee e a c cabdisalaan hadliye oo u warramayay wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaaad weli dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a sanad walba bisha juun ayaa dunida laga sameeyaa wacyigelin ku aadan halista cudurka indhaha u yeela caadka ee loo yaqaano catract haddaba cudurkan oo sababa indho la-aan ayaa dhibaatada uu ku hayo qaybaha bulshada iyo qaabka lagu daweyn karo waxaa uu wariyaha v o eda muqdisho xasan kaafi qoyste uu ka wareystay agaasimaha isbitaalka indhaha ee mustaqbal doctor cabdisamed xasan haye
bismi llahi raxmaan raxiim xasan wadaad mahadsan tahay maanta oo kale caalamku waxaa loo aqoonsaday bisha juun maalinta wacyigelinta cudurka indhaha ku dhaca loo yaqaana caadka ama catarat soomaalida waxay u taqaanaa caadka laakiin english waxaa loo yaqaanaa catarat carabigana waa mooya bayda sababaha loogu aqoonsaday waxaa ka mid a maadaama uu ma aragtay cudurkan uu yahay cudurka indhala-aanta inta badan keena oo brimerka wadamadan tropicalka ah caalamkana uu dhib badan ku hayo oo indhala-aanta ah waxaa loo aqoonsaday inuu noqdo maalin dadka lagu wacyigeliyo cudurkan waxa keenay la tuso waxa keenay sida lagu daaweyn karo xataa waxaa jira financial support ay siiyaan ururadan maaragtay caawiya indhaha oo caadka ay support siiyaan oo maaragtay loo sheego caadku waa cudur indhala-aan keena waa cudur noocaasa marka wacyigelin qofka loo sheegayo caadku waxa uu yahay iyo dhibaatada indhaha uu keenayo doctor cabdisamed waxyaabaha cudurkan keena iyo calaamadaha lagu garan karo maxay yihiin asbaabaha inta badan keena cudurkan caadka indhaha ku dhaca cotor sideedaba caadkan wuxuu ku samaysan yahay meeshan shaashada weyn dhabarkeeda dambe biblka loo yaqaano ee madowga dhabarka dambe uu ka xigaa marka waa transparenty marka transparentyga markuu lumo ee caadka samaysmaya marka goormu lumi karaa wuxuu lumi karaa dadka da-da markay kuntan dhaafaan wuu isbedelaa brotiinkii ka samaysnaa waa isbedela marka abuminoid wuu isku bedelaa brotiin caadi ah marka caad baa noqonaya iyo cuduradan systemic diseaseka sida sokorta ka mid a cudurka maqaarka ku dhaca cuncunka cudurkan muuqyada jilciya ee loo yaqaano myatonic dystrophiga iyo cudurkan nabraha faraha badan ka soo baxo oo neurofibromatosis oo systemic disease ah cuduro kale oo gudaha ku dhaca jira indhaha gudaheeda oo keena sida uviska oo kale infection ku dhaca indhaha oo isku bedela marka damacaad iyo cudurkan biyaha indhaha gala ee gulukoomada laakiin nooca xiran ah oo biyuhu ay deg deg u kacaan oo acute congestive ah isna caad buu keenaa iyo dadka inta badan isticmaala minuska oo glasseska hadduu minus six uu ka batana wuxuu keenaa cataract iyo cuduradan dhaxalka ah sida retinitis pigmentosa minisowga ah waxaa kaloo keeni kara troomada nabarka ku dhaca indhaha oo biyuhu meesha ay fadhiistaan caadku uu samaysmo waxaa kaloo jira dawooyin keeni kara cudurkan indhaha ku dhaca ee caadka waxaa ka mid ah dawadan psychosiska loo isticmaalo oo maarata dadka dhimirka ah clorbulomazinka ah steroidaha ka mid ah dawooyinkan indhaha cununka loo isticmaalo ama oo yarirka ah waxaa kaloo ka mid ah dawadan maaragta chronic myeloid leukemia cudurkan ku dhaca dhiigga kansarka oo loo yaqaano musulfaanka intaas iyo cuduradan roomitada artriska loo isticmaalo gawdka ah oo goolka ah intaa way keeni karaan bukaanada idin yimaada ee cudurkan qaba rag iyo dumar kuwee u badan tan kale caruurta ma ku dhacaa cudurkan mise dadka waaweyn oo qura ayuu ku kooban yahay cudurkan rag iyo dumarka waa u wada siman yihiin marba haddii da' la gaaro labadoodu way ku wada dhacaan marka markaan meelaha qaliinka ka samaynayno raggu maadaama cuduradan ay xiriir la leeyihiin oo ay ay ambiyantaha xiriir la leeyihiin noloshoodu way ka yartay haddii loo fiiriyo dumarka marka waxaan loo keena dumarka u badan laakiin isku si ay u wada dhacaan isku si ay ugu wada dhacaan caruurta yararkana way ku dhacaan hooyada markay uurka leedahay bilooyinka ugu dambeeya waxaa ku dhacaa infection infectionkaasa u gudbinaya marka caad ku abuuraya waxaa loo yaqaana congenital cataract marka cudurada keeni kara waxaa ka mid ah rubeelada toxoplasmosiga marka waxyaabahaasna way keenaan qaab noocee ah ayaa loo daweyn karaa cudurkan kataragtiga ee indhaha caadka u yeela cudurkan waxaa lagu daaweyn karaa kataractka waa qalliin qalliinkiisa heerar kale heerkiisana wuxuu ku xiranya araggiisa intuu leeyahay araggiisu hadduu fiican yahay ilaa boqolkiiba shan iyo toddobaatan waxaa fiican ilaa uu majruur ka noqonayo kataraatka in loo qabo laakiin waa la qali karaa hadduu araggiisa fiican yahay uu boqolkiiba boqol uu yahay caadka hayana caadka maalinta dhibaya iftiinka ah oo ka joojinaya shaqadii uu qaban lahaa oo dhayliga uu heli lahaa ama darawar hadduu yahay ama shaqo maalintaas iftiinka dhibaya uu yahay nooca caadka boosira sabqabsular catara in loo qalaa fiican qofka loo dedejiyo laakiin waanada ugu muhiimsan waxaa hadduu qofkaas shaqaynin laakiin uu sugi karo ilaa uu xoogaa boqolkiiba lixdan noqonayo taasaa wanaagsan mar kalena waa la qali karaa haddii qofka sokorta qabo la raba in gadaal diabetic retinopathy laga daaweeyo caadna leh caadka in laga qaadaa fiican si hadhow sokorta laasara loogu daaweeyo ama dadkan caadka biyaha ku abuura oo faculity glucoma ah biyuhu aada u kacaan kuwaasna markii biyaha laga dejiyey maadaama asbaabtii keentay ay tahay caadka caadka in laga qalowey iyo cudurkan loo yaqaano facomorphic glucoma nooca glucomada ka mid ah oo lenskii caadkii baa ballaaran iyo meesha xiraya marka kaana in laga qalo labadaa qaybood oo azemedical saddexdaa qaybood oo ugu dambeeya waxaa loo isticmaala azemedical treatment doctor cabdisamed ugu dambayntii shaksiga uu cudurkani haleelo daryeel intee la eg ayuu u baahan yahay xasan waa runtaa saameyn buu ku leeyahay maxaa yeele qoyska dadka waaweyn buu ku dhacaa dadka waaweyn waxay u baahan yihin care bay u baahan yihin hadduu indhala yahay oo araggiisu uu yaryahay waxay noqonaysaa qofkii musqusha geyn lahaa keer garayn lahaa raashinka siin lahaa ilmihii u dhalo waaweyn inay qaybsadaan ee ayaga ku mashquulaan ilmaha waaweyn waxay leeyihin qoys bay leeyihin meelay ka shaqeeyeen wax soo saarkoodii waxay soo saari lahaayeen iyo wixii o dhan buu yaraanaya marka marka yacni hoos u dhac baa keenaya xaggii wax soo saarkii xataa laakiin asigii haddii qofkii da-da ahaa loo qolo qofkiiba wuxuu ka qayb qaadanaya xataa inuu wax soo saarkii bulshada dib inuu xoolihii raaco inuu beeruhu ka qayb qaato inuu xataa u fasaxo dadkii keergarayn lahaa inay dib shaqadoodii u qabsadaan ay ilmahoodii xataa u xanaanayaan ama shaqadooda dheeriga ay qabtaan marka raad buu ku leeyahay communitiga qofka indhaha la caadka uu sababay waana wax la qaban karo la qali karo la dedejin karo marka waxaan kula talin lahaa intay goorgoor tahay yaan lagu fiirsan caadka in laga qalo yaan lagu raajinin dhib kalu keenaya hadduu raago
aad ayuu mahadsanyainkaasi waxa u ah doctor cabdisamed xasan oo u waramayay wariyaha v oda muqdisho xasan kaafi qoysta halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a wasiirka gaashaandhigga israa'iil yoav galant ayaa maanta axada usoo ambabaxay magaaladani washington si uu madaxda maraykanka ugala hadlo wejiga xiga ee dagaalka khaza iyo xiisada isa soo taraysa ee xadka lubnaan iyo israa'iil oo ay israsaasayn ay ku dhex martay xisbullah iyo ciidamada israa'iil taasoo keentay cabsi laga qabo iskudhac ballaaran oo halkaasi ka qarxa ururka xisbullah oo ay iiraan taageerto ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza siddeed bilood ka hor waxa ay weerarada iswadaarsanayeen ciidamada israa'iil ururka ayaa sheegay inaanay joojin doonin weerarada ilaa ay xabad joojin ka dhacdo khaza wasiirka gaashaandhigga israa'iil ayaa ka hor intii aanu ka soo dhoofin israa'iil waxa uu sheegay inuu la kulmi doono dhigiisa wasiirka gaashaandhigga maraykanka lloyd austin iyo xogayaha arrimaha dibadda antony blinken horaantii bishii juun xisbullah waxa ay beegsatay magaalooyinka iyo saldhigyada milatariya israa'iil kadib markii ay israa'iil weerar ku dishay mid ka mida taliyayaasha ugu sarreeya xisbullah ergeyga maraykanka amos hogstein ayaa toddobaadkii hore booqasho ku tegay israa'iil iyo lubnaan isagoo isku dayey inuu dejiyo xiisadda iyadoo ay sii kordhayso gantaalada ay isweydaarsanayaan labada dhinac qaar ka mid a saraakiisha israa'iil ayaa u arka in hoosu dhigista howlgallada khaza ay siinayso ciidamada israa'iil fursad ay kaga hortagaan xisbullah haddii israa'iil ay weerar dhulka a qaado ama ay xoojiso duqaymaha dhinka cirka ah madaxa guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka israa'iil yuli elstein ayaa axadda maanta u sheegay raadyaha ciidanka ee israa'iil in dagaalka xisbullah uu noqon doono mid adag wasiirka gaashaandhigga israa'iil ayaa oo xubin ka ah xisbiga likud ee ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay isku dhaceen ra-iisul wasaaraha isaga oo ku baaqaya qorshe cad oo dagaalka khaza ku saabsan halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a ololaha doorashada madaxtinimo ee dhacaya bisha julaay ee sabtida ka bilowday ayaa sabtida ka bilowday ruwanda madaxweynaha ruwanda paul kagami ayaa difaacay dimuqraadiyadda dalkiisa iyada oo si weyn loo filayo inuu sii kordhisto muddo afar iyo labaatanka sano ah ee uu gacanta adag ku xukumayay dalkaasi ku yaala harooyinka weyn maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya faahfaahinta sagaal milyan oo qof oo reer ruwanda ah ayaa iska diiwaangeliyey inay codkooda ka dhiibtaan codbixinta isku sidkan ee madaxtooyada iyo tan baarlamaaniga ah oo ah markii ugu horreysay ay ka wada dhacaan dalkaasi ruwanda kagame waxa uu ahaa hogaamiyaha ruwanda tan iyo markii uu dhammaaday xasuuqii kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii kaasi oo galaaftay nolosha siddeed boqol oo kun oo qof oo u badnaa tuutsi laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen huutuuga qunyur socodka ah lixdan iyo lix jirkan madaxweynaha ahaa tan iyo labadii kun ayaa wajahaya isla musharaxiintii uu labadii kun iyo toddobiyo tobankii la tartamay oo kale ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee democratic green party frank habeniza iyo saxafigii hore filipe imbayimana oo u tartamaya si madax bannaan maxkamadaha ruwanda ayaa diiday racfaanada ay u gudbiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee caanka ah ee bernard intaganda iyo victor ingabere kuwaasi oo doonayey inay meesha ka saaraan xukunnadii horey ugu dhacay ee ka mamnuucayay inay tartanka ka qaybgeli karaan guddiga doorashada ayaa sidoo kale mamnuucay haweenayda sida adag kagaame u dhaleecaysa ee dayaan rewegara iyadoo guddigu uu sheegay inay ku guuldaraysatay inay keento qoraal dembila'aan ah oo lagaga baahan yahay iyo sidoo kale inay ku guuldaraysatay inay buuxiso heerkii ay ku heli lahayd lix boqol oo saxiix oo ah muwaadiniin taageeraya musharaxnimadeeda gabadhan waxaa dhalay ganacsadaha dhinaca warshadaha ee asnabuul rewagara oo horeyna u ahaan jiray maalgeliyo weyn oo ka tirsan xisbiga kagaame ee ruwanda patriotic front dayaan rewagara oo afartan laba jir ah ayaa la xiray oo laga joojiyey inay tartanto sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii kadib markii eedeymo been abuur ah lagu soo oogay laakiin wax dembi ah waa lagu waayey isagoo ka hadlayey isu soo bax ay ka qayb galeen kumanaan taageerayaal ah oo qaar badan oo ka mid ah bas lagu keenay goobta ayaa kagaame waxa uu difaacay rikoorka dimuquraadiyadda ee ruwanda isagoo si cad kaga jawaabaya eedaha caburinta la xidhiira ee ka timid mucaaradka dadku inta badan waxay isku khilaafaan dimuquraadiyadda ama siyaabo kala duwan ayay u fahmaan laakiin annaga faham noo gaar ah ayaan leennahay dimuquraadiyaddu waxay la macno tahay doorashada inaad doorataan waxa idiin wanaagsan iyo waxa aad doonaysaan ayuu u sheegay dad aad u faraxsan oo ku sugnaa magaalada waqooyiga ku taalla ee musanzi kagame oo baarlamaanku doortay labadii kun kadib markii uu iscasilay madaxweynihii hore bastuur bazimungo ayaa ku guulaystay saddex doorasho isagoo helay in ka badan sagaashan boqolkiiba codadkii la dhiibtay doorashooyinkii labadii kun iyo saddexdii labadii kun iyo tobankii iyo labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxaana uu helayey ku dhowaad sagaashan iyo sagaal boqolkiiba ra'yi aruurinadii ugu dambeeyey ee la sameeyey waxaa lagu ammaanay dib usoo kabashada dhaqaalaha ruwanda xasuuqii kadib laakiin waxa uu wajahayaa dhaleecin ku saabsan ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo caburin siyaasadeed bayaan ay soo saartay toddobaadkii hore ayay human rights watch ku eedeysay dowladda inay muddo dheerba caburin ku hayso mucaaradka warbaahinta iyo bulshada rayidka ah sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayuu kagaame madax ka ahaa isbeddello lagu sameeyey dastuurka oo u ogolaanayey inuu xukunka sii joogo ilaa labada kun iyo afar iyo soddonka isbeddeladaasi ayaa soo gaabiyey mudaxileedka madaxweynaha oo ahaa toddoba sano oo hadda laga dhigay shan sano waxaana ay xilhaynta madaxtinimada ee kagaame hadda kuw ka bilaabanaysaa maadaama uu labadii kun iyo toddobiyo tobankii ilaa labada kun iyo afar iyo labaatanka xilka ku hayay hab kumeel gaar ah ayna labadiisa mudaxileed ka bilaabanayso labada kun iyo afar iyo labaatanka ayna dhammaanayso labada kun iyo afar iyo soddonka doorashada sharci dejinta ayaa waxaa ka qaybgelaya in ka badan shan boqol oo musharax iyadoo codbixiyaashu ay dooran doonaan konton iyo saddex ka mida siddeetanka xildhibaan toddobiyo labaatanka kursi ee ka harsan baarlamaanka ayaa loo qoondeeyey musharaxiinta madaxa bannaan oo ay ku jiraan afar iyo labaatan haween ah laba wakiil oo dhallinyarada ka socda iyo hal qof oo naafo ah hadda xisbiga kagame iyo xulafadiisa ayaa haysta afartan iyo sagaal ka mid ah konton iyo saddexda kursi ee aqalka hoose xisbiga democratic green barty ee uu madaxa ka yahay habeniza ayaa leh laba kursi si la mid ah xisbiga bulshada ah ee imbarakuri xildhibaanada haweenka waxaa dooranaya golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose iyo kuwa gobolada iyadoo wakiilada dhallinyaraduna ay dooran doonaan golaha dhallinyarada qaranka halka xildhibaanka naafada ahna ay dooran doonaan ururka naafada qaranka
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaas inaan la socodsiin halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m-ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaana la socodsiinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dalkan maraykanka muddo ka yar shan bil ayaa waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada waxaa ku baratamaya jo biden madaxweynaha xilligan oo ka socda xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump madaxweynihii hore oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga oo hadda ah xisbiga mucaaridka isbedelada ugu waaweyn ee ku dhaca sharciyada iyo xeerarka socdaalka qaxootiga iyo magangelyadoonka ayaa waxa ay dhacaan inta lagu guda jiro ololaha doorashada ama kadib haddaba ma jiraan isbedello cusub oo dhanka socdaalka ah oo dhowaan ka dhacay maraykanka yaa ka faa'iidaysan kara maxayse yihiin ballanqaadyada labada murashax ee isbedelada sharciyada xagga muhaajiriinta su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti iigu ah amiin haaruun oo ah qareen ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee maraykanka garyaqaan amiin waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha nuur walaal mudan waan kaa qaday salaanta walaalkay diyaar baanahay waana ku dhowahay waayo bal wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca socdaalka maraykanka waxaa ugu dambeeyey tii toddobaadkii hore madaxweyne jo biden wareegtadii uu soo saaray ee uu ku faahfaahiyey in uu u fududeyn doono dariiqa muwaadinnimada maraykanka ilaa iyo nus milyuun oo maraykanka ku nool oo u badan xaasas marka bal arrintaasi maxaa nooga faahi kartaa
arrintaas way jirtaa madaxweynuhu wuxuu soo saaray dikraato ama wuxuu soo saaray sharci madaxweyne oo hal shan boqoloo kun dad lagu qiyaasay ama loo badin inay ka badnaan doonaan u ogolaan doona ama u furi doono dariiq ay ku qaataan sharciga dalkan si sharciga maaragtay deganaanshaha rasmiga ah kadibna ay uga gudbaan inay noqdaan muwaadiniin buuxda madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay tallaabadan kadib markii uu isku dayay muddo badan in uu soo mariyo labada aqal ee koongareeska dalka maraykanka sharci wax lagaga bedelayo nidaamka uu u shaqeeyo immigrationka ama marat socdaalka dalkan maraykanka kaasoo laisku raacsanya labada xisbiba in inuuna si saxa u shaqaynin kadib markii sharci lasoo qoray oo lasoo diyaariyey oo labada xisbiba ay ku heshiiyeen uu madaxweynaha madaxweynihii hore haddana ah murashaxa xisbi xisbiga jamhuuriga uu soo farageliyey uu maaragtay dhammaanan ka dhadhiciyey xubnihii xisbiga jamhuuriga in ay diidaan sharcigaasi isagoo ku sababeeyey in ay madaxweyne biden ay maaragtay u noqonayso guul isagana murashaxnimadiisa ay wax u dhimayso marka kaasi markuu fashilmay madaxweynuhu wuxuu qaatay go-aan kaga dhawaaqayna madashii shirkii jaraa'ida u qabtay in haddii uu waayay koongareeska in uu qaadayo tallaabo kasta oo isaga sharciguu ogol yahay oo uu wax kaga qabanayo arrimaha soo galootiga iyo immigrationka waaya waa u tegi doonaa tii xakamaynta dadka xadka koonfureed kaga soo tallaaba maraykanka laakiin tan hadda haddii aan ku soo laabano su-aashii aan hadda ku weydiiyey dadka ka faa'iidaysan karo waa kuway waxaa ka faa'iidaysan karo dad fara badan oo waddankan sharci la-aan ku ahaa ama loo yaqaano undocumented immigrants dadka aan sharciga waddanka ku lahayn ee dadkaasi waa dad badan oo waxaa jira muddo hore soo galay toban sano ka hor iyo ka badan waddankan wax ku bartay ka shaqaystay laakiin aan sharci lahayn oo si sharci darra a waddanka iskaga joogay dadkan hadda uu waddada loo furayna waa dad guursaday muwaadiniin maraykan ah oo caruurtoodu maraykan yihiin oo canshuur bixiyaal ah oo maaragtay runtii ka qayb qaadanaya wax kasta oo maaragtay dalkan ka socda in badan oo ka mid yaha ay dalkan wax ku barteen haddana aan lahayn sharci rasmi ah maadaama oo waddanka sharci darra ay kusoo galeen aysan u sahlanan ama ana u furnayn waddo hadda ka hor ay sharci ku qaadan karaan marka dekreetada madaxweyneha hadda waxay meesha ka saaraysaa diidmadii loo diidayay dadkaasi in ay xaasaskooda iyo caruurtooda ku dalbadaan sharci oo loo ogolaan doono in qofkii ay isqabaan qof muwaadin maraykan ah muddo toban sano aana joogay wax dembi oo kalena aan lahayn keliya inuu waddanka soo galay maahane waxaa loo ogolaan doonaa in uu xaaskiisa ama islaantiisu ay u xarayso deganaanshaha rasmiga kadibna uu gudbo inuu noqdo muwaadin buuxa waaya marka shaqadan dabcan waa howlahaagii waxaa tahay qareen dhanka socdaalka maraykanka ku takhasusay marka goorma ayay bilaabi karaan dadka arrimahaasi hadda loo jideeyey
sharcigaas madaxweynuhu wuu soo saaray wuu saxeixay laakiin dabcan waxaa loo baahan yahay hay-adihii ku shaqada lahaa arrintan sida united states citizenship and immigration services oo kale waa laan hoos timaada wasaaradda arrimaha gudaha in ay diyaariso foomamkii dadku ay buuxsan lahaayeen shuruudihii oo dhammaystiran si dadku ay u fahmaan qofkii arrintan ka faa'iidi kara iyo qofkaan ka faa'idi karin iyagaa laga sugayaa tilmaamihii iyo qaabkii looga faa'iidaysan lahaa dadkuna waxay isha ku hayaan websaytyadooda iyo warbixinada ay ka soo saaraan sharcigan cusub marka weli shaqaa ku socota laakiin waxaa laga yaabaa in isbuucyada soo socdaba arrintaas ay bilaabato waaya marka xeerkan madaxweyne waxaa ka horreeyey kii kale uu ku xakameynaya madaxweyne biden dadka ka soo gelaya xadka koonfureed marka taas iyadana maxaa ka cusub siduu u dhaqan galay arrintaasi xukuumaddu waxay ku dhawaaqday inuu dhaqan galay oo hawshii la wado weli dad runtii horta waxay abuurtay marka u horeysaba dad badan oo koonfurtan america ka imaanayay inay waxoogaa niijab ku abuurtay oo dad badan oo soo socday ay hakadeen sharcigii markii lagu dhawaaqay la dhaqan geliyey marka weli wuu iska cusub yahay oo lama soo ururin xog badan oo ku saabsan arrintaasi laakiin sharcigii waa dhaqan galay waxaana lasoo sheegayaa in waxoogaa isdhinihi ka jiro dadkii soo gelaya xadka kadib markii ay maqleen warkan ka soo baxay madaxweynaha iyo go-aanka soo baxay marka waxaa aan sugeynaaba waa in hay-aduhu arrintan cilmi baarista ku sameeya ay soo saaraan cilmi baaristoodii iyo intii soo geli jirtay iyo inta hadda soo galaysa isdhinku intuu leegyahay iyo hadduu jiraba inuu isdhimay dadkii soo gelaya ee kasoo gelaya xadka koonfureed ee dalka maraykanka waaya marka sidee ayay u saameyn kartaa arrintaasi amaba ay u saamaysay dadka ka soo cararaya dalalka ay colaadaha saameeyeen iyo dadka soomaalida ah ee laga yaabo in ay weli ku jiraan dariiqoodii ay ugu soo socdeen maraykanka ama laga yaabo inay ku sugan yihiin xadka dhinacaas mexico
horta sharcigan madaxweynuhu soo saaray ama maaragtay dekreetada madaxweynuhu soo saaray gebi ahaanba ma joojinayso dadkii xadka ka soo gelayay shuruucdii dalkan maraykanka uu ka ahaa saxeexaha sida sharciga qaxootiga iyo sharciga magangelya doonka midna kama noqonin waxaa uun la yareeyo qulqulkii yaa la xakamaynayaa oo la yaraynayaa marka xukuumaddu waxaa moodaa inay rabto inay maarayso maadaama eed fara badan ay uga timid xisbiga jamhuuriga haddana lagu jiro waqti doorasho oo aada loogu eedeeyey waddanka xuduudiisa koonfureed inay iska furan tahay in ay xukuumaddu isdhisto oo ay u tusiso dadweynaha in ay wax ka qabanayso maaraynayso laakiin dadka soo gelaya weli way imaan karaan n waxaa laga yaabaa qaarkood inay saamayso haddii tiradii loogu talagalay la dhaafo marka inay dib u dhac ku keento laakiin weli way imaan karayaan markii ay sugaan isbuuca ku xiga waa laga yaabaa inay u suurto gasho markii dib loo furo marka gebi ahaan ma xidhna xadku laakiin waxaa yaraan doona manaa soo gelitaankii lasoo gelaya wakti dheeraada qaadan doona waayahay madaxweynihii hore ee maraykanka haddana ah murashaxa xisbiga jamhuuriga donald trump waraysi uu maaragtay laba maalin ka hor bixiyey waxa uu ku sheegay in haddii la doorto uu ardada wax ka bartay gudaha maraykanka uu sii doono green cardka ama deganaanshaha joogtada ah arintaas maxaa kala socota
waa arin ku cusub madaxweyne madaxweynihii hore donald trump isagu waxaa lagu yaqaanay in siyaasaddiisu ay tahay qofkii waddankan sharci darre ku soo galay ama dembi ha gale ama yuusan gelin ama toban sana ha joogo ama haddaa soo gale in uu isku hadaf ay u ahaayeen hay-adaha ku shaqale dibcelin dadka iyo musaafiriinta laakiin waxaad mooddaa inuu garwaaqsaday in dadka dadweynaha maraykanku shacabku aftidii laga qaaday ay aada u soo dhoweynayaan in dadka maraykanka wax ku bartay ee xirfadaha sare leh ee loo baahan yahay dalka maraykanku inuu aada ugu baahan yahay dadka inaan dalka laga saarin ee looga faa'iideeyo dalka iyo dadka maraykanka waayahay soomaali badan ayaa ku sugan gudaha maraykanka oo maaragtay aanan sharci ku haysan una badan kuwo ka soo galay xadka koofureed ee mexico iyaga bal wararkoodii ugu dambeeyey haddii aad wax nagaga sheegto
wallaahi horta way yimaadaan laakiin waxaad mooddaa laftooda hakad baa ku yimid oo hadda bilihii lasoo dhaafay sidii hore qulqulku ma ahayn laakiin taas ma ahayn arrin ay maraykan keliya eh waxaad moodaa in ay saamayntu ka dhacday wadamadii ay soo marayeen kale oo maaragtay yareeyey soo galitaankii hase ahaatee dadkii soo galay waa joogaan intooda badan waxaa lagu dhiirageliyaa inay xaraystaan sharciga macnaha magangelidoonka ay rabeen inay xaraystaan si bal ugu yaraan horta bal ay u helaan kaarishii lagu shaqaysanayay xukuumadduna iyadoo taas ka jawaabaysa waxaad moodaa dadka inay u dadejinayso inay helaan kaarka shaqada kaas oo waagi hore lix bilood iyo sanad iyo lagu dhufan jiray laakiin hadda ay lixdii bilood lasoo dhaafay ba xukuumaddu ay bixinaysay mid shan sano ah taasoo fasiraado badan laga bixiyey oo aad moodo in xukuumaddu ay leedahay dadka faraha badan ee soo gala ma wada arki karno oo uma hayno shaqaalo ku filan oo dhammaan go-aama ka gaara kiisaskooda laakiin qofkii kiisu xaraysan yahayba inta aan usoo soconaa iskasii shaqaysto marka dadka waxaa lagula dadaala dhalinyarada ah markay yimaadaanba in loo raadiyo sharci inay xaraystaan kadibna ay shaqa si ay shaqashaqo u raadiyaan shaqa u galaan oo qofka uu isugu filaado o cagiis isugu taago isbedelada ugu badan ee sharciyada ama xeerarka ka soo baxa dowladda maraykanka ee dhanka muhaajiriinta ama socdaalka waxay dhacaan xilliyada ololaha doorashada marka maxaa sababa
waddankan maraykanka waxaa la yidhahdaa waddan gebigiisuba ay manaa ka samaysan ama ay dhammaan dadku yihiin dad soo galowtia waa lasoo kala horreeyey ma ahane dad native oo ama maaragtay loogu yimid ma ahane dadka maanta maraykanka loo yaqaano intooda badan waa dad ama iyagu yimid ama waalidiintood ama waalidintoodi waalidiintood ay yimaadeen marka waxaa la yidhahda the nation of immigrants cod xoog leh ayay ku leeyihiin muwaadiniinta maaragtay la jira soo galootiga ama maaragtay u ololeeya u dooda xuquuqdooda ha noqdaan kuwo waalidkood soo galay ha noqdaan kuwo ku xidhan oo maaragtay waalidiintood ay uga sheekeeyeen qisooyinkii ay ku soo galeen dalka maraykanka iyo waxay ka soo mareen marka codbixiyaal xoog leh ayaa taageersan ama ah soo galooti marka taas ayaa keenta in murashaxiintu ay ku tartamaan codkooda inay helaan sidaas ayaana keentay in ay isku dayaan in ay u tusiyaan inay wax ka qabteen arrimihii soo galootiga gariiqaan amiin waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo walaal adigoo magacaaga ku bilaabayo soo dhowow magacaygu waa cabdulqaadir khaliif oo jooga minnesora waxaan ka mid ahay dadka maraykanka soo galay xadka koonfureed weli qareen maanan qabsan ku dhowaad sanad ayaan joogaa dalkan maxaad igula talinaysaa garyaqaan amiin mahadsanid wuxuu cabdiqaadir u baahan yahay in sharciga markaad soo geshid oo qofku uu soo dhiibo waa lagu weydiinayaa maxaad u socotay haddii qofku marka magangeliya doon baanahay uu yidhaahdo waa in uu sharciga ku xaraysto muddo hal sana ah maalinkuu soo galay laga bilaabo haddii uu soo ku xanaysan kari waayo weliba uu xanaysan karaa laakiin maalinkii la tago waraysiga la gaaro ee gartiisa in la qaadan noqoto arrintaasi xujay ku noqon kartaa haddii uusan haysanin sabab lagu qanci karo oo kaliftay in uu xaraysan waayo marka qof walba oo soo gala waxaan ku dhiirigelinaa inuu horey u xaraysto haddii uusan xaraysanina haddaba uu horey u xaraysto ee uuna u diyaar garoobo in uu ka jawaabo maxaa ka sababay in aad ku xaraysan weyda muddada halka sano oo eed haysatay marka waa inuu sabab fiican diyaarsadaa qofkii aan xaraysanin muddo hal sanaa gudaheed waa mahadsan tahay ee dhegeysto kale ayaa isna doonayay inuu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa cumar mahdi waxaan ku noolahay maryland waxaan rabaa inaan keeno hooyaday maraykan looyar maa u baahana inaan u qabto mase applicationka inaan aniga u buuxiyo
waxaan kula talin lahaa in uu looyar qabsado ee sababtoo ah ee sharciga immigrationka waa shuruucda maraykanka runtii ugu adag ama maaragtay the most complicated isbedelada siyaasaduna aada ay u saameeyaan waxa ugu muhiimsanna waxa waaye in qofkii muddo dheerna way qaadataa dacwooyinka noocaasa markii aad waalid ama maaragtay family member u dacwoonayso mudday qaadanaysaa marka waxaa loo baahan yahay qofku hadduu looyar haysto waxaa yaraanaya qofkaasi inuu qalad sameeyo oo uu wax ka hallaabo haddii wax ka hallaabana waxaa laga yaabaa in ay ku khasbanaado mar kale inuu dib u xareeyo oo muddo fara badan ay ka khasaarto marka markaa uu dib u xareynayana haddana kharash hor loo ku bixiyo marka mar walba waxaan kula talinayaa qofku inuu looyar qabsado qof wixii yaqaana oo maaragtay in badan soo sameeyey oo wixii ka xigsada oo shaqadiis tahay inuu u dhiibto ayaan kula talin lahaa si ay hawshu aysan uga hallaabin waalidkiisa iyo dadka kale ee qaraabadiisa ahana uu u keeno muddada ugu gaaban ee suurtagalka waaya ugu dambeyntii gariiqan amiin waxaa jira dad qaxooti ah oo soomaaliya ka soo cararay maaragtay tobannaan sano ka hor oo weli qaxooti ku ah ama kenya ama dalalka dariska ah ama dalal kale oo raba in maraykanka ay yimaadaan balse aysan weli wax u hagaagin rajana ka qaba marka dadkaasi maxay u baahan yihiin dadkaasi waxaad moodaa dabcan xukuumaddani way rabtay inay soo qaad dadka laakiin markii ay timidba waxay wajahday ama ka hor yimid dadkii tababarnaa ee maaragtay safaaradaha ku lifaaqnaa ee dalalkaa joogay ee dadka soo baari jiray soo marin jiray waraysiyada ee baaritaanada ku samayn jiray ayaa dhammaantood shaqooyinka ka tegey xanuunka caabuqa covid nneteen-ka isagana ugama raynino dhammaan qof waliba markii la baqay wuxuu go-aansaday inuu ku laabto reerkoodii iyo maaragtay halkuu ka yimid marka waxyaalahaas oo la isbiirsaday ayaa hakadka keenay laakiin xukuumaddani way ka go-an tahay in ay dib u howlgeliso ay dib u bilowdo laakiin dee xukuumaddii waqtigii baa ka dhammaanaya inay soo noqonaysa kale lama garanayno hadday soo noqoto xukuumaddani dadkaasi waxay leeyihin rajo fiican laakiin haddii uu soo u yimaado madaxweynihii hore donald trump runtii lama saadaalin karo waa waa nin isbadbedel badan haddaba sidaad maqlaysa maaragtay waa waa kan leh dadka qaar baan sharci siinayaa marka waxa arrintaasi lama sadaalin karo laakiin sidaan ka baranay ma ahayn nin u jajaban inuu keeno qaxootiga weliba dadka aan caddaanka ahayn kaasi wuxuu ahaa amiin haaruun oo ah looyar ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee maraykanka oo ku sugan gobolka minnesota waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay dhegaystayaal tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaasha halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a markan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay
jirto jaleecadiba i joojisayo dareen jirwata jirkay i galo macaan ku jato waan ku jeelanahay jamalka dhagta iso iso jiito jaleecadiba i joojisayo dareen jirwata jirkay igalo macaan ku janto waan ku jeelanahe adigaan jirabayn jirabayn xidhiidhna jaray intaana jira jidinka ka ku'in jugba igu maqan wadnaha jaraysa gargeer jaaraha fahano jawaabsanisi jaaraha fahano jawaabsanisi adigaan jirabayn xidhiidhna jaray intaana jira jidinka ka ku'in jugba igu maqan jaraysa garkeed jaaraha fahano jawaabsanisi jaaraha fahano jawaabsanisi jawga kalgacay kuwaa joogtayntii jandheerta ciyaar anjiifta tunne jandheerta ciyaar ciyaar anjiifta tunne halkaad jirtaybay naftee jamatee sowjeesa marwey jaalbaynu nahe sowjeesa marwey jaalbaynu nahe jawiga kalgacay kuwaad joogtayntii jandheerta ciyaar anjiifta tunne jandheerta ciyaar ciyaar anjiifta tunne halkaad jirtaybay naftee jamatee sowjeesa marwey jaalbaynu nahe sowjeesa marwey jaalbaynu nahe jacayl culus baa jidka idhigo jahaaga samba jimamicaye jujuubi dartaa jiqbaan ku sigto jubaha kalaho ku soo jiriye hadda jacayl culus waa jidka jidka idhigo jahaaga samba jimamicaye jujuubi dartaa jiqbaan ku sigto jubaha kalaho ku soo jiriye adigoon jidigoyn jidigoyn jikaari badayn intaana jardheer jablada ku lugu'in jecba qalbigii jannoy jannoy ku rabe ijiri dabaco soo joogsa agtay aa ijiri dabaco soo joogsa agtay adigan jidigoyn jidigoyn jikaari badayn intaana jardheer jaqlada ku lugu'in jexba qalbigii jannooy ku rabe ijiri dabaco soo joogsa agtay aa ijiri dabaco soo joogsa agtayda jawiga kalgacay kuwaad joogtayntii
heeskaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo halkaad jirtay bay naftii jamatee soo jeesa marwey jacalbaynu nahe soo jeesa marwey jacalbay